habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o e da oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa fiidnimo salaasaa bisha julaay ee sanadka labada kun iyo labaatantana waa sideed iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mijirban iyo bogafi iyo awai somaly dot com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idila socodsiinaya sahare cabdi axmed iyo aniga oo cabdixaafi dacaawil ismaaciil
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida maraykanka oo faahfaahin cusub ka bixiyey duqeymaha ka dhaca soomaaliya iyo saameynta dadka rayidka ah waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan maalinta xanuunka cagaarshowga wuxuu isku arkaya qun xanuun dhun xanuun iyo kadib waxaa raacaya calooga bog xanuun labalabo matagsi qofkaas rights qaba qandho yar daal tabardaro afar toban casho kadib ama laba usbuuc kadib ilaa afar toban casho waxaa soo ifbaxaya cagaarka indhaha waa markay soomaalida ku baraarugaan waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan oon idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan xeeladaha ay adeegsadaan diyaaradaha jebiya amarkii lagu joojiyey duulimaadyada qaadka hawada soomaaliya diyaarad kasta oo soo gelaysa iyo ka baxaysa bermid ayay kusoo gashaa kagana baxdaa intaasna inagaa sameyno inagaa ilaalino laakiin dadkani waxay sameeyeen khayaano wadamada adiga aada joogto wadankaad adiga joogto mukhaadaraad waa lasoo gashaa sidaas oo kalea lagu soo gashaa qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida ayaanu idiin haynaa marka horese kusoo dhowaada warkii dunida cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa inoo haya
ra-iisul wasaarihii hore ee dalka maleesiya najiib rasaaq ayaa maanta sheegay inuu racfaan ka qaadan doono toddoba dacwadood oo loo haysto oo la xidhiidha inuu xaday dhaqaale ay dowladdu lahayd iyo weliba xukun labiyo toban sanno ah oo maanta lagu riday maxamed naslaan maxamed oo ah xaakiim ka tirsan maxkamadda sare ee magaalada kuaalambuul ayaa najiib rasaaq oo haatan da'diisu ay tahay lixdan iyo toddoba jeera ku helay dembi ah inuu si qaldan u isticmaalay awoodda jebiye ammaanadii la aaminay islamarkaana uu lacagta maydhi jiray waxaanay dacwad ogayaashu ka eedeeyeen najiib inuu si sharci darraa u helay toban milyan oo dollar oo uu ka helay xarun la idhaahdo s r c oo ka tirsanayd sanduuqa horumarinta ee maleesiya howlwadeennada caafimaadka dalka baraaziil ayaa ku booriyey maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka inay baadhitaana ku samayso xukuumadda madaxweynaha dalkaasi jeer bolsonaro baadhitaankaasi oo ah dembiyo ka dhana bani aadamnimada oo la xidhiidha sida uu maamulay xanuunka covid nteen xabashadanna oo ay ku laran yihiin caddaymo oo ka soo baxay ururo matalaya in ka badan hal milyan oo howlwadeen caafimaad ayaa tabashadooda u gudbiyey xarunta maxkamadda ee magaalada heeg waxaanay ururadani ku eedeeyeen madaxweynaha dalkaasi dembiila dayacay maaraynta faafitaanka xanuunka covid nteen islamarkaana halis geliyey nolosha howlwadeennada iyo xodlayaasha caafimaadka iyo weliba guud ahaanba bulshada bolsonaro waa madaxweynaha dalkaasi baraaziile ayay dhowr jeer ismaandhaafeen guddoomiyaasha gobollada dalkaasi isagoo ka hor yimi xayiraado lagaga hortegaya faafitaanka xanuunkan oo ay ka mid ahaayeen in guryaha lagu jiro ra-iisul wasaaraha dalka lubnaan xasan diyaab ayaa maanta sheegay in israa'iil ay ku soo xadgudubtay qarannimadii dalkaasi arrintaas oo ku tilmaamay xiisad militari oo halisa kadib markii ciidamada israa'iil iyo xisbullah ay rasaas isku weydaarsadeen xadka dalkaasi maalintii isniintii ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa isna dhinaciisa sheegay isniintii in xisbullah ay dab ku ciyaarayaan isagoo hadalkana sheegay wax yaruun kadib markii milatariga israa'iil ay sheegeen inay fashiliyeen iskuday ay sheegeen in kooxda maleeshiya ay ku rabeen inay ka soo dusaan xadka xisbullah ayaa dhinacooga dafiray in cid ka mid ah dagaalyahanadoodu ay qayb ka ahaayeen falkaasi maalintii isniintii iyagoo israa'iilna ku eedeeyey inay isku dayayaan inay sheegtaan guulo indhasracaad ah ugu dambayntiina kuuriyada koonfureed ayaa maanta sheegtay in maraykanka la gaadhay heshiis u oggolaanaya inay gaadiidka cirka u adeegsadaan shidaalka gantaalaha adag isbeddelkan oo ah mid dalkan u saamaxaya inay daahfuraan dayaxgacmeedkii u horreeyey ee ku qalabaysan tiknolojiyada laguna rakibay gantaallo awood badan iyadoo heshiiskana uu qaadaya habraaca kuuriyada koonfureed ee hore ula seexatay maraykanka sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaal iyo todobaatanki iyadoo maraykankuna ay xayraadan soo rogeen kadib markii dareen laga qaatay in shidaalkan gantaalahan ay horseedi karaan kuwa intan ka waaweyn amaba ay hirdan dhanka hubka gobolka ka bilaabi karaan waxaanay ahayd markii ugu dambeysay habraacana dib u eegis lagu sameeyo sanadkii laba kun iyo toddobiyo toban dhegaystayaal warkiina waa naga intaas
taliska ciidamada maraykanka ee ka howlgala qaaradda afrika ee africom ayaa soo saaray warbixin kale oo ku saabsan khasaaraha dadka rayidka ah kasoo gaadhaha duqaymaha iyo baaritaankii uu talisku ku sameeyey africom waxay qiratay inay soo gaadheen eedo la xidhiidha dad rayid ah oo ku dhintay duqayn uu maraykanku ka geystay nawaaxiga jilib labadii februari ee sanadkii labada kun iyo labaatanka maraykanku waxay sheegeen inay xaqiijiyeen dhimashada qof rayid ah oo ku dhintay duqayntaasi falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo koobaysa war saxaafadeedka africom howlgalka maraykanka ee africom ee loo soo gaabiyey u s africom ayaa bilaabo qaab ay ku baarayaan kuna diiwaan gelinayaan eedaha ku aadan in ay dad rayid ah waxyeelo kasoo gaarto weeraradooda dhinaca cirka oo ay ku bartilmaameydsadaan kooxda al-shabaab africom ayaa sheegtay inay bilowday inay soo gudbiso warbixino la xidhiira eedahaasi loo soo jeediyey iyo xogaha ay baaritaanada ay ku sameeyaan ay kusoo ogaadaan xogahan ayaa ah kuwa saddexdii biloodba ay mar soo saaraan taliska dhexe ee maraykanka ee africom warbixintan ugu dambeysay ay maraykanku ku eegayaan saddexdii bil ee u dambeysay duqaymihii dhacay waxay ku xuseen inay diiwaan geliyeen soddon iyo sideed eedeymood oo la xidhiira toddoba shil oo dhacay kuwaasoo la baarayo welina qiimeyn lagu hayo africom waxay heshay muddadaasi labaiyo toban eedeymood oo cusub oo iyana la xidhiira afar dhacdo oo gaar ah afartan dhacdo ayaa iyana waxaa ku socda baaritaan saddex ka mid a afartan eedeymood ayaa ay sheegeen warbixinta ay soo saareen u s africom in markaasi ay tahay kuwa hore loola socday africom waxay soo gabagabaysay qiimeyntii ay ku sameynaysay toddoba dhacdo oo rayid la sheegay inay waxyeela kasoo gaarto oo ay ku jiraan afar dhacdo oo horleh oo lasoo wariyey waxaana taliska dhexe maraykanka ee africom uu soo ogaaday in mid ka mida shiralkaasi uu keena waxyeelo soo gaartay dad rayid ah sida ay baaritaankaasi ka ogaatay xaqiiqdii jirtay iyo duruufihii ku xirnaa weerarkii dhanka cirka ee dhacay bishii februari labadeedii sanadkan labadakuniyolabaatanka africom waxay xaqiijisay eedda ku aadan dhimashada qof rayid ah iyo dhaawaca saddex qof oo kale taliyaha howlgalka taliska dhexe maraykanka ee africom generaal stephen townsend ayaa sheegay ujeedadu in ay tahay inay yareeyaan saameynta ay rayidka ku yeelanayaan weeraradooda balse nasiib darro waxaan aaminsannahay buu yiri in howlgalkeenu uu sababay in si aan ku talagal ahayn uu ugu dhintay hal qof halka saddex kalena ay ku dhaawacantay kuwaasi oo aanay ku jirin bartilmaameedka weerarkaasi waxaa kaloo generaal townsend sheegay in ay si adag uga shaqaynayaan in aysan howlgalladooda waxyeela kasoo gaarin dadka rayidka ah waxa uu generaalku xuseen howlgalkooda looga gol leeyahay in markaasi sare loogu qaado ammaanka iyo xasiloonida soomaaliya taliska dhexe maraykanka ee africom waxay xuseen in qaabka baaritaankooda uu ka duwan yahay hanaanka ay isticmaalaan hay-adaha aan dowliga ahayn waxaana lagu sheegay qoraalkan in africom ay adeegsato xogo sirdoon oo lagu kalsoonaan karo bishii sebtembar ee sanadkii hore africom waxay heshay eedeyn ka timid hay-ad aan dowli ahayn oo shisheeya taasoo sheegtay in toddoba qof oo rayida lagu dilay midna uu ku dhaawacmo weerar ka dhacay aagaarka owdheegle iyo daarisalaam bishii maarch keedii sanadkii labadii kun iyo sagaaliyo tobankii sidoo kale waxay africom heshay eedeyn kale oo ku saabsan weerar dhacay koo iyo labaatankii bishii janawari ee sanadkan labada kun iyo labaatanka oo iyana ka yimid hay-ad aan dowli ahayn oo shisheeya kadib baaritaan iyo qiimeyn lagu sameeyey eedahaasi waxaa soo baxday in aanan la xaqiijin eedahaasi waxaana jirtay in weerarkii dhacay maarj koo iyo tobankeedii sanadkii hore uu ahaa mid lagu dilay sideed ka mida maleeshiyaadka al-shabaab waxaa xogo la helay oo sirdoon ay xaqiijiyeen in sideedda qof ee la dilay ay ahaayeen al-shabaab bishii februari saddexdeedii sanadkan ilaa juun todobayotobankeedii africom waxay heshay sideed eedood oo looga soo cawday duqeymaha maraykanka gaar ahaana duqeyn ka dhacda agaarka jilib kadib baaritaan ay samaysayna waxay africom sheegeen in hal qof oo rayida uu ku dhintay duqeyntaasi halka saddex qof oo kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale waxaa qoraalka africom lagu xusay in shan eedeymood oo kale oo ay baarayeen ay xaqiijin waayeen in wax rayida ay waxyeelo kusoo gaartay weerarada dhinaca cirka ee maraykanku ay ka fuliyaan qayba ka mida soomaaliya aada ayay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan ayay taasi ahayd oo inoo soo koobaysay warbixintaasi
kadib markii dhowaantan baarlamaanka soomaaliya ay xilka ka qaadeen ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali kheyre ayaa falcelis xoogan uu uga yimid beesha caalamka sida dowladda maraykanka iyo midowda yurub oo ku tilmaamay tallaabada baarlamaanka ay qaadeen mid dibudhac ku ah isbeddelka iyo horumarka soomaaliya haddaba waxaa maanta tallaabada baarlamaanka iyo geedi socodka doorashooyinka soomaaliya ka hadlay saaxiibada beesha caalamka ee soomaaliya oo ay ku jiraan dowlado iyo ururo ay ka mid yihiin kuwa qaramada midoobay war-saxaafadeedka beesha caalamka waxaa inoo soo koobaya wariyaha v o eda cabdixakiim maxamuud shirwac war-saxaafadeedkan ayaa lagu bilaabay saaxiibada beesha caalamku waxa ay muujinayaan walaacooda iyo rajada adag ee ay ka qabaan in arrimaha siyaasadeed ee dhowaan soo kordhay oo ay ku jirto arrintii ka dhacday ee baarlamaanka federaalka aanay wiiqi doonin dadaalada loogu jiro isfaham siyaasadeed oo wadar ogol ah oo laga gaadho doorashooyin wakhtigooda ku dhaca oo aanay carqaladayn doonin ajandaha dib u habaynta soomaaliya amaba aanay abuuri doonin xasilooni darro dib u dhaca ku keeni karta guulihii ilaa iyo hadda laga gaadhay arrimaha hortabinta u leh qaranka waxaana intaasi lasii raaciyey islamarkaana lagu yidhi saaxiibadu waxa ay si joogta ah ugu baaqeen wada tashiyo loo dhan yahay si heshiisa sal ballaadhan looga gaadho noocyada doorasho ee sannadka laba kun iyo labaatan taasoo ah bay yidhaahdeen sababta ay u soo dhoweeyeen go'aamadii ay madaxa dowladda federaalka iyo madaxa dowlad goboleedyadu ku gaadheen magaalada dhuusamareeba labaiyo labaatankii luulyo taasoo ah tallaabo muhiim ah oo loo qaaday si loo gaadho yoolkaasi saaxiibada caalamku waxa ay ka filayaan in madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ixtiraamaan heshiisyadii lagu gaadhay magaalada dhuusamareeb labaiyo labaatankii luulyo iyo jadwalka wakhtiyeysan ee shirka lagu sii ambaqaadaya arrimahaasi laysuguna keeno dowladda federaalka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka hoggaanka baarlamaanka federaalka xisbiyada siyaasadeed iyo wakiilada bulshada rayidka iyagoo intaasina sii raaciyey islamarkaana war-saxaafadeedkan ku yidhi iskuday kasta oo ka yimaada hal dhinac oo ka mid ah saamilayda oo isku daya inuu keligiisa dadka kale ku qasbo noocyo doorasho wuxuu noqon doonaa mid aanan sharciyad lahayn lamana dhaqangelin karo haddii aanu helin taageerada lagama maarmaanka ah ee saamilayda kale saaxiibadu waxay si dhow la socon doonaan waxyaabaha dhici doona ee soo socda in go'aan lagu gaadho u heellanaanta arrimaha qaranka ee hortabinta leh ee lagu heshiiyey iyo in arrimaha lagu xaliyo wadahadal iyo isu tanaasul waxay muhiim u yihiin sii socoshada taageerada caalamiga ah ee la siiyo soomaaliya ee heerarka hadda ay tahay ayaa intaasi lasii raaciyey ugu dambayntii ayaa war-saxaafadeedkan lagu yidhi saaxiibadu waxay ku baaqayaan in si dhaqsaa loo soo magacaabo dhammaan xubnaha dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha kaa uga mid noqonaya guddida farsamada waxaanay diyaar u yihiin inay fududeeyaan hawsha guddida si hawshaasi loogu soo dhammaystiro muddada labada toddobaad ah ee lagu heshiiyey taasoo kasoo bilaabmaysa taariikhda shirkii dhuusamareeb ayaa lagu soo gebagabeeyey waxaana war-saxaafadeed ka sii wada jira uu soo wada saaray austeria biljim boqortooyada ingiriiska kanada denmark dowladda maraykanka faransiiska finland holland airelan etoobiya jaban jarmalka kenya midooda yurub norway poland qatar sbain sweden switzerland talyaaniga urur goboleedka igaad ururka iskaashiga dalalka islaamka iyo weliba qaramada midoobay warbixintaasina cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa nala socodsiinayay iminkana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo haaruun macruuf
soomaaliya waxay maalmo gudaheed dib u fasixi doontaa duulimaadyadii caalamiga ahaa oo la hakiyey siddeed iyo tobankii bishii maars ee sannadkan diyaaradaha la joojiyey qayb badan oo ka mid ah waxay dibadda ka keeni jireen qaadka ujeeddada ugu weyn ee loo hakiyeyna waxay ahayd in laga hortago faafitaanka cudurka koronafirus hase yeeshee galka baaristu waxa uu ogaaday in siyaabo kala duwan uu qaadku u soo gelayay soomaaliya dhinaca dhulka iyo cirkaba soo gelitaanka qaadka ee dalka ma jebinayn oo keliya xayiraaddii dowladda soomaaliya waxay sidoo kale xadgudub ku ahayd caafimaadka bulshada waxaa kaloo ay kashifaad ku ahayd awoodda hirgelinta ee amarada dowladda ee dhinaca hawada oo aad u liidata haddaba diyaaradaha ka diiwaan gashan kenya oo adeegsanaya xeelado kala duwan ayaa si istabajoog ah ugu xadgudbayay amarkii dowladda soomaaliya ay ku joojisay qaadka barnaamijka galka baaristu waxa uu xaqiijiyey afar duulimaad oo keenay qaad tiro badan kana soo degay meelo kala duwan oo dalka ah soomaaliya waxay maamulka hawadeeda la soo wareegtay labada kun iyo toddobiyo tobankii waxayna dowladdu xilligan leedahay awood ay ku ogaato diyaaradaha maraya hawadeeda iyo kuwa soo galaya waxay sidoo kale awood u leedahay inay joojiso diyaaradaha aysan doonayn inay hawada soomaaliya soo galaan ka hor inta aysan soo gelin mid ka mid ah duulimaadyada qaadka ku faafiyey dalka waxa uu dhacay sagaaliyo tobankii bishii juun kadib markii diyaarad ka diiwaan gashan kenya ay ka kacday magaalada muqdisho iyadoo saraakiisha duulimaadkana u sheegtay inay daawooyin geynayso magaalada dhoobley ee gobolka jubbada hoose diyaaraddaasi ayaa sii qaaday kartoomo dhowr ah oo korka ay kaga qoran yihiin covid hase yeeshee markii ay ka degtay magaalada dhoble waxay halkaasi ka soo qaaday kartoomo badan oo uu ku jira qaad kuwaasi oo isla maalintiiba keentay magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose halkaas oo ay ku diyaarsanaayeen baabuur iyo doonyo usii kala gudbiyey degaano kala duwan oo dalka ah diyaaraddaasi waxaa lahayd shirkadda silverstone oo ka diiwaangashan kenya hase yeeshee xilliga ay shixnadan qaadaysa waxay u karaysnayd shirkad ka diiwaangashan soomaaliya oo lagu magacaabo mandeq air logistics qaadkaasina waxaa la keenay muqdisho iyo meelo kale oo waddanka ah iyadoo lagu sii kala gudbiyey doonyo saraakiil ku sugan magaalada baraawe waxay ii sheegeen inay ka shakiyeen in xamuulka diyaaraddaasi ay waddo uu xadgudub ku yahay amarkii dowladda balse markii saraakiishaasi ay isku dayeen inay baadhaan diyaaradda laga hor istaagay iyadoo is-hortaaggaasna ay sameeyeen saraakiil kale oo soomaali ah sida ay mas-uuliyiinta deegaanku u sheegeen galka baarista wararka uu helay galka baaristu waxay muujinayaan in diyaaraddaasi muddo maalmo ah lagu xayiray magaalada muqdisho kadibna lagu amray inay dalka ka baxdo iyadoo markii dambena loo fasaxay duulimaadyadeeda markii ay ogolaatay inay bixiso ganaax wasiirka gaadiidka ee duulista hawada soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad oomaar ayaan wax ka weydiiyey xadgudubyadan dhinaca hawada ee ay samaynayeen diyaaradaha kenya xadgudubkan wuxuu dhacay laba mar hore laba diyaaradood horuuna ku dhacay innagana waxaan sameynay digniin kama dambaysana waan siinay oo qoraal ah iyo waraaq aan ka saxiixnay ganaaxa ee civil aviationku aaminsan yahay inuu yahay ganaaxa ugu habboon ee ugu badan intaba silverstone ma ka mid tahay shirkadaha digniinta kama dambaysta la siiyo
shirkadaha hore dembiga u galay waxay ahaayeen bafair iyo silverstone haddii labadaa mid ka mid ah ay noqoto diyaaradda hadda aan sheegayno midda kale waan rabaa inaan xaqiijo waxaa baf silverstone marka la yidhaahdo silverstone waxay lahaan kartaa diyaarado kala duduwan diyaarado kala duduwan ayay lahaan kartaa dhowr diyaaradood ayay leedahay bafairna sidoo kale haddii mid ka mid ah iyaga hadda violation mar labaad ay samayso ayagoo digniinkii haysato mar labaad baan raba inaan ku celiyo waxaan marsiinaynaa sida sharciga uu qabo sida waraaqihii hore aan ugu qornay sharciga ayaan marsiinaynaa laakiin wasiir sida hadda hadalkaa ka muuqata silverstone hadda waad u qeeldayaysaa sababtoo ah silverstone haddii ay leedahay kaba soo qaad toban diyaaradood ama saddex diyaaradood oo mid ka mid ay kusoo xadgudubto ma diyaaradaa soo xadgudubtay uunbaad bartilmaameydsanaysaan mise shirkadii iska lahayd ee xadgudubkan magaceeda lagu sameeyey
haarun diyaaradda silverstone uma qiiday ma aqaan qolo iskale waxaan ogyahay shirkad soomaaliyeed inay tahay kenya ka register garaysan oo ka mid ah clientigan aniga aan la diil gareeyo oo ka mid tahay qiildayd ma jirto silverstone diyaarado badan ayay leedahay haddii mid ka mid ah ay violate garayso licenka diyaaradahaas wuxuu saameynayaa diyaaradaha kale oo idil ee kambanigaas uu leeyahay ee soomaaliya ka shaqay marka haddii ay caddaato inay dambigaa galeen dhammaantood way saameynaysaa diyaaradaheeda oo dhan shirkadda way saameynaysaa keliya waxaan rabaa inaan ka taxadaro inaanan go-aan ku gaarin hebel baa soo arkay iyo warqadda hebel baan la hadlay ay ahaato investigation aan sameyno waan ku dhex jirnaa meelo gabagabau noo maraya information oo biasta ana ma aha waa wax qab ah anaga waxaan sameyneen eeraboorada inagaa maamulo meel kasta intay ka soo baxday iyo ta imaanayso iyo kulli marka waxba nagama qarsoonaanayo bilaahi taala lix iyo labaatankii bishii may ee sanadkan diyaarada ay leedahay shirkadda silverstone ee laga leeyahay dalka kenya waxay qaad geysay magaalada jowhar shixnadaasi oo lagu dhex qariyey kartoomo ay ku qoran tahay covid nneteen sida ay mas-uuliyiinta soomaalidu u sheegeen galka baarista qayb ka mid ah qaadka ay diyaaraddaasi keentay magaalada jowhar waxaa halkaasi ka soo gelbiyey xubno ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya kuwaasi oo u soo gelbiyey dhinaca magaalada muqdisho markii ay marayeen deegaanka golooley waxaa ciidankaasi lagu qarxiyey miino dhulka loogu aasay waxaana miinadaasi ku dhintay sagaal askari oo gelbinaysay qaadkaasi dil kale oo la xiriira dhimashada askartaasi ayaa dhacay laba maalmood kadib siddeed iyo labaatankii bishii mey kaasi oo lagu dilay toddoba qof oo shaqaale caafimaad ah iyo qof rayid ah isla deegaanka golooley sidaasina waxaa qaadkaasi sababsatay toddobiyo toban qof oo isugu jira sagaal askari toddoba shaqaale caafimaad ah iyo qof rayid ah kuwaasi oo dhammaantood ku jiray furimaha kala duwan ee dagaalka ka dhanka a al-shabaab iyo furinta kale ee la dagaalanka cudurka covid nneteen koob iyo soddonkii bishii mey ee isla sanadkan diyaarad ay leedahay shirkadda baf airlines ayaa qaad ku dejisay magaalada buuhoodle qaadkaasi oo lagu dhex qariyey kartoomo ay ku qoran yihiin covid nneteen sida ay mas-uuliyiinta soomaalida u sheegeen galka baarista dowladda soomaaliya waxay maalmo kooban mamnuucday ogolaanshihii shirkadaha silverstone iyo baf airlines ay ku soo geli lahaayeen soomaaliya hase yeeshee saddex maalmood kadib saddexdii bishii juun soomaaliya waxay go'aansatay inay mamnuucistii ugu beddesho ganaax dhan saddex kun oo doolar diyaaraddiiba saddex kun oo doolar uma dhiganto qiimaha baabuurkii ay la socdeen askartii lagu laayay golooley inta aanba la gaarin nolosha askartii ku dhimatay iyo xadgudubkii ka dambeeyey ee dhacay maalmo kadib laguna laayay shaqaalaha caafimaadka haddii dhinac kale laga eegana diyaarada ay leedahay shirkadda silverstone waxay mar labaad ku lug lahayd qaadkii laga keenay magaalada dhobley ee la dejiyey magaalada baraawe sagaaliyo tobankii bishii juun inkastoo xilligaasi diyaaradda silverstone ay u karaysnayd shirkad soomaali ah oo lagu magacaabo mandeq air logistics galka baaristu waxa uu la xiriiray baf airlines silverstone iyo mandeq air logistics dhammaantood waxay ku gacan sayreen inay waraysi siiyaan barnaamijka galka baarista duulimaad kale oo ku xadgudbay xayiraaddii ay soo rogtay dowladda soomaaliya waxa uu dhacay sagaalkii bishii juun waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ka kacday diyaarad sumadeedu tahay five y b m z oo ka diiwaangashan dalka kenya intii aysan ka kicin magaalada muqdisho diyaaraddaasi waxay u sheegtay saraakiisha soomaalida inay qof jiran ka soo qaadayso magaalada afmadow hase yeeshee diyaaraddaasi ma degin afmadow waxayna u gudubtay magaalada dhobley halkaasi oo ay ka soo qaaday qaad tiro badan oo ku diyaarsanaa lagana soo geliyey dhinaca xuduudda kenya waxayna isla maalintaasi qaadkaasi ka soo dejisay garoonka ciiseley oo ku yaala duleedka waqooyi ee magaalada muqdisho diyaaraddaasi waxaa la sheegay in intii ay ku jirtay duulimaadkeeda ay demisay transponderka ama qalabka lagula socdo halka ay marayso hase yeeshee mas-uuliyiinta soomaalida oo adeegsanaya xogta laga hela duuliyaal kale iyo qalab kaleba waxay ogaadeen goobta uu qaadkaasi ka soo degay waxayna aqoonsadeen diyaaradda iyo duuliyaashii wadayba diyaaraddan ayaa markii ay qaadka dejisay dib ugu laabatay dalka kenya mar kale waa kan wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada maxamed cabdulaahi salaad oomaar hawada soomaaliya diyaarad kasta oo soo gelaysa iyo ka baxaysa bermid ayay kusoo gashaa kagana baxdaa intaasna inagaa sameyno inagaa ilaalino laakiin dadkani waxay sameeyeen khayaano wadamada adiga aada joogto wadankaad adiga joogto mukhaadaraad waa lasoo gashaa sidaas oo kalea lagu soo gashaa si lamid ah baa lagu soo gashaa dadku waxay keenaan khayaamooyin ay ku sameeyaan in ay lacag badsadaan khayaamooyin ayay la yimaadaan tanna waa khayaamooyinka khayaano ka mid ah khayaamo kastoon baranana albaabadeeda waan soo xireyna wasiir arrin waxay ila tahay arrintani kolley fasiraadaada na waad bixin doontaa inay arrintani kaba culus tahayba xadgudub keliya lamba midda koowaad go-aankii dowladda ku xadgudubtay midda labaad sidaad sheegayso khayaanay samaysay midda saddexaad caafimaadkii wadanka iyo bulshada soomaalida ayay halis gelisay oo qaad aan laga cunin kenya oo dowladda kenya ay dadkeeda uga baqday inuu cudurka ku faafiyo ayaa soomaaliya la keenaya marka wasiir miyaysan kaba cuslaynba hawo keliya arrintu arrin caafimaad amni qaran maysan noqon karin arrintu waa waa arrin caafimaad oo runtii muhiim ah sidaan hore u sheegay mukhaadaraad contraband oo dhan wadan kasta waa lasoo geliyaa waxaan raadinaynaa albaabada ugu fiican ee lagu xiray inti keentay iyo wixii ka dambeeyey oo dhanna sidii looga taxadir lahaa inaynan dib dambe ayna u isticmaalin hawadeena in culeyska ugu badan ayaga uu ku dhaco si uu cashir inta kalena ugu noqdo soomaaliya waxay xilligan doonaysaa inay cabashadeeda si toos ah u gaarsiiso dowladda kenya islamarkaana ay la socodsiiso hay-adaha caalamiga ee duulimaadyada hawada iyadoo bartilmaameedsanaysa duuliyayaasha diyaaradaha tusaale ahaan saddex iyo tobankii bishii juun soomaaliya waxay qoraal u qortay dowladda kenya ay kaga codsanayso in shaqada duuliyanimada laga joojiyo labadii duuliye ee waday diyaaraddii qaadka geysay garoonka ciiseley xasan xaashi maxamed waa guddoomiyaha shirkadaha diyaaradaha soomaalida waxaan wax ka weydiiyey xadgudubyadan dhacaya oo ay ku lug lahayd mid ka mid a shirkadaha diyaaradaha soomaalida runtii aad baan uga xunnahay annagu waana ka soo horjeednaa xilli la ilaalinayo badqabka dalka iyo dadka in shaad la soo geliyo oo ay diyaaraduhu soo geliyaan annagu ka urur ahaan aad baan uga soo horjeednaa ma danaynayna arrintaas waxayna la mid tahay waxyaabaha dalka lagu ilaalinayo ka mid tahay waaye laakiin si guud haddaan ku weydiiyo seed u aragtaa idinkoo mas-uuliyiintii diyaaradaha ka mida in diyaaradihiinnii qaar ka mida dhammaantood ma aha intooda badanna ma aha waa in yaroo ka mida in loo adeegsado in agab ama shixnad sharci darro ah caafimaadkii dadkana maaragtay halis gelinaysa lagu gaadhsiiyo gobollo ka mida waddanka maya annagu arrintaas waa sheegay aad baan uga soo horjeednaa mana yeelayna shirkad ka mida associationkeega in ay fal noocaasa ku shaqaysato haddana ay maaragtay iyadoo ku dhaawacaysa badqabka dalka iyo dadka iyo raalli kama nihin annagu arrintaas baana ka soo horjeednaa waxaa kaloo galka baaristu u ogaaday in diyaarada ay leedahay shirkadda hanvard africa ay soo codsatay saddexiyo tobankii bishan juulaay in loo ogolaado inay shixnad isugu jirta daawo caano iyo khudaar geyso magaalada hargeysa hase yeeshee mas-uuliyiinta duulista hawada ee soomaalidu waxay diideen diyaaraddaasi inay soo gasho hawada kadib markii ay heleen xogo sheegaya in dhab ahaan ay diyaaraddaasi sido shixnad qaad ah mas-uuliyiinta soomaalidu waxay ii sheegeen inuu xiriir weyn ka dhexeeyo fiditaanka cudurka covid nneteen iyo qaadka soo gelaya waddanka abuukar cawaalo qaadiid waxa uu ololeeyaa la dagaalanka qaadka waxaana ugu baaqay mas-uuliyiinta soomaalida inaysan fududaynin qaadkan soo gelaya gudaha soomaaliya iyo xadgudubka ay samaynayaan diyaaradaha kenya covid nneteen waa masiibo ilaahay adduunkan u soo diray dadkuna way u baahan yihiin gargaar deg dega laakiin baakadkiisi iyo calaamaddiisii in loo isticmaalo waan maqlay qaadka etoobiya oo ka soo gala dhinaca beledweyne oo kale ka soo gala halkaas diyaaradaha lookalkaa laga soo saaro muqdisho saas ku yimaado muqdisho waxa gudbinayo airbortka soo dhaafanayana waa isla rag saraakiil ah marka eedaasi kolley anigu waxaan korka uga tuurayaa waa raggii ay ahayd mas-uuliyadda ku dhaartay oo mooraal ahaan ahayd inay dhibtaas ka hor tagaan waana musuq maasuq waana waxyaalaha geeska afrika iyo soomaaliya la haray oo ayandarro weyn runtii ganaaxa iyo lacagta la saarayo shirkadahan waxaa laga yaabaa inay si dhib yar uga heli karaan qaadka ay soo gelinayaan marka maxaad ku talin lahayd in lagu joojin karo diyaaradahan sharci darrada kusoo gelinaya qaadka waddanka uma malaynayo runtii ganaax yaroo la saaray inay ku istaagayaan diyaaradahan waxaa layska siiya wasaaradda duulista iyo hawada diyaaradii xushmad darraysa ama ku kacda fal dembigaasa waxaan aaminsanahay totaly in laysinka laga qaado ay ay kaargooba ku keeni karto waxaan kaloo aaminsanahay runtii hadda fooda waxaan lagu soo haysaa kowda august oo la filayo hawada in la furo wax aan non essential ahayn oo aan muhiim ahayn oo weli cudurkii waa cillad weli taagan in in diyaaradoo dhanba aan loo furinba qaadkaan aaminsanahay hadda ka hor baa gabar fanaanadoo haysta waxay tiri in dhibaato ugu filan faraqaan ku haystaa soomaaliya waxaa dhibaato hadda ugu filan qaadka badda iyo dhulka ka soo gelaya meesha keliya oo aan awood u leenahay oo aan kontarooli karno waa cirka waxaan boorin lahaa oanaa dhiirigelin lahaa war iyadoo loo turaya aayaha ubadka soomaaliyeed bilaahi calaykum yaa cirka lasoo furin barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas intaaynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo
xasanid haaruun macruuf oo inoo soo jeedinayay barnaamijka galka baarista
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somalicom
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan isbeddelka cimilada caalamka gaar ahaan gobolka geeska afrika oo sababay in dad badan oo gudaha soomaaliya ku nool ay u nuglaadaan dhibaatooyinka ka dhashay oo ay ka mid yihiin abaaraha iyo fatahaadaha iyo saameynta xanuunka covid uu ku yeeshay nolosha barakacyaasha gobolka iiraan oo weli sii kordhaysa iyadoo uu jiro hoosu dhac dhinacyada ganacsiga iyo shaqooyinka xoogsiga ah oo soo wajahay dadka barakacyaasha ah kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilowna isbeddelka cimilada caalamka gaar ahaan gobolka geeska afrika ayaa sababay in dad badan oo gudaha soomaaliya ku nool ay u nuglaadaan dhibaatooyinkii ka dhashay oo ay ka mid yihiin abaaraha fatahaadaha iyo ayaxaa soomaaliya oo hadda ku jirta marxalad ay kaga soo kabanayso colaadaha dabadheeraaday ayaa waxaa sannadihii dambe saameyn xoog leh ku yeeshay fatahaada webiyada ee xilliga roobka iyo abaaro ku habsada xilliga jiilaalka kuwaas oo sababay in qoysas badan ay ku biiraan xerooyinka barakacayaasha kadib markii waxyaabihii noloshooda ku tiirsanayd ay u waayeen dhibaatadii ka dhalatay isbeddelka cimilada haddaba meelo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose oo fatahaado ay ka dhaceen ayaa beeralayda ku qasabtay inay ka barakacaan deegaankooda iyagoo hadda ka mid noqday barakacayaasha ku nool magaalada muqdisho wariyaha v o eda cabdicasiis barrow ayaa warbixintan magaalada muqdisho nooga soo diray
tuulo hoos tagta deegaanka buulamareer ee gobolka shabeellada hoose ayay kasoo barakacday faadumo xasan kuud oo ah hooyo haysata sagaal caruura waxaana saameyn ku yeeshay fatahaadu beerihii ay ku noolaayeen uu ku sameeya webiga shabeelle ma fududeen inay soo gaarto magaalada muqdisho waxaana arrintaasi ay ku qaadatay dhowr maalmood oo ay soo lugaynaysay iyada iyo caruurteeda hadda waxay ku sugan tahay xero barakac oo ku taalla degmada dayniile ee gobolka banaadir waxaan kasoo baraxmalaadada gabooyle lagdhahaan kasoo barakacay waxaan kasoo barakacay dhibaato iyo qaxlan kusoo barakacay iyo dhibaato daandheef qawma soo barakacen maanta ikeena waa dhibaato ilma yar afar beriaan soo lugeynay aniga meeljanaha la dhahan kusoo lugeynay afar beri dhibaato la daraada qarash un kusoo qaada ilmihiina waawaay markana janaha la imaada ehel meelaha jojoogan aan dhexgalay sidii ilmihii xamar laiigu keenay haddaba guriga hadda laii dhisaayo anaa laii dhisooyaa masaakiin dadaa wax ii keenay faadumo iyo caruurteedaba marnaba kuma aanay fakireen inay ka barakacaan deegaankii ay muddada dheer ku noolaayeen waxaana si wanaagsan ay u yaqaanaan tacabka beeraha sida dalagyada kala duwan oo ay qudradu ka mid tahay oo loo iibgeynayo meelaha ay ka mid tahay caasimadda soomaaliya ee muqdisho laakiin isbeddelka cimilada ayaa qasab uga dhigay inay ka soo tagaan beerihii oo sannadihii ugu dambeeyey uu webiga shabeello ku fatahayay waxaan beeraan iska qodnaynay moos meelaha laga gooy yaanyo guruw qaro guruw waxaasaan iskaga xamaalinayna hadday beerihii biyo ay galeen maxaa laga xamaalinaa ilmi yarna waad haysataa waxaan dhahna qaxootigaas magaalada islaamka iskaga jiraan iska aada oo meelahaas hay-adda islaamka wax ka bixinayso ilmaha ku nooleysta geestahaasaan usoo barakacna markii aad buulamareer joogteen marka marka nolosha caadigaa laga yimaado caruurtaada waxbarashay iskuulaad ma hayst maya wax ma ay haystaan ma laha ma aha oo keliya qoyska faadumo dadka hadda barakaca wajahaya aan kula kulannay xerada nasiib ee uu ku taalla degmada dayniile ee gobolka banaadir malyuun cali maxamed waxay ka soo carartay tuulada gabayle oo buulamareer hoos timaada waxaana sidoo kale ay ahayd beeralay halkaasi si wanaagsan uga tacbada beeraha iyadai siddeed caruura ay dhashay ayaa hadda xeradan ku sugan kadib markii beerahooda uu ku fatahay webiga shabeelle biibaxadiiaan kasoo baxay muddo yaroo aday toban iyo afar bir toban iyo shan bir camalaan meesha jooga ilaa hadda waa ka dhismaha aan weli haay dhibkii aan kasoo qaxay oo maxaan kuu sheegay meeshaan aaga soo tegano kolley weliba un iska qaabdaran tahay meesha waxa meeshaa ikeena waa dhib welina wax hadda gargaar ahoon hele ma laha masquul ma qabo biyo ma haysto waa iska tabaaleysnahay un dhibkii meeshay kasoo wada weli waa ahaayaan mise caruura haysataa sideena kusoo qaxda wadada kusoo martay wallaahi wadada si dhib lahaan kusoo maray ciyaalka hadda ii joogana waxa oo reer iiley waxaan reer iileyn hadda sideed yaryar ah ii joogtaa waxa kaleentana labada cunug waa ii baaloqda reeray ii leeyihin wixii dhanna aniga le habar wada oo isla wataa haddaba marka dhib iyo rafaadan waa wadada lagu soo maray iyo si ilmo lasoo kala hormarayo oo maalinba ayay mid loo soo dhiibo maalinba mid habaryar loo soo dhiibo aan kusoo gudbistay oon ku imid wadankan wax hadda qaraabi iyo ehloo iiga soo horreeyo on kusoo degina ma laha qaxooti kale iska soo beegsada iyadoo fadhisa iridda meel bannaanka ka ah aqal loo dhisayo ayay tilmaantay malyuun in hadda aysan u muuqan rajo badan oo ay ugu laabanaysa buulamareer taas beddelkeedana ay raadinayso nolol cusub oo u saamaxaysa in caruurteeda ay magaalada muqdisho wax ku bartaan beeraleyaan ahayn beeraan iska tabcanaynay wixii markaasaydo oo meesha dhaqankeeda ahaan iska raacanayna xoogaan waa iskaga shaqaysanayna mar moos lasoo gooyo mar yaayo lasoo guro mar galley tabcasho layska aado mar basin baa iskaga nooleen
markaad halkan timid sidee laidiin soo dhaweeyey nolosha aad halkan kala kulanteen maxay uga bedelnayd tii deegaanka inaad ku haysatay midda deegaankayna maxaan kuu sheega iska fiicneedoo meel deegaan lagu yahay meel barakac lagu yahay oo walba isku nolol ma ahan hadda wax oo maxaan kuu sheega isbedel ahoo weli aan dareema ma lahanba meeshan qof un barakacoo iska niyo kacsana ahay weli inaan marka hadda meeshaan iska joogaan rabaa maadaama meesha wax barbaleen iyo dhibaatooyin fara badan ay ka jiraan inaan meeshaan iska joogaan jeclaan
beerihiinni miyay saameeyeen fatahaadihii uu sameeyey webiga shabeelle beeraha waa waxaa waaye webiga shabeelle waaye waana iska markii oo biyo badan yimaadinna beertii la tabcda waaba iska go-eysaaba waxna jiida ma yeeshanaysa biyaha dhacagooynaha beerta mar laga noolaaday iyo mar lagu nolol dareystay noqonayeen marka ma qorsheynaysa haddii ay fatahaadu dhammaato inaad dib ugu laabato deegaanka aad ka soo barakacday adiga carruurtaadii aad noloshiina hore bilowdaan haddii oo nolol iska fiican ka hela magaalada ilmaha igu noolaan karaan magaalada iska joogaan jeclahayba aniga oon wadankaasi iduu u laabanan macnaha dhibaatadiisa iska badata wadankaas malyuun maxamed iyo faadumo xasan waxay si wada jira u weydiisanayaan bulshada soomaaliyeed in la caawiyo maadaama aysan aqoon noloshan cusub ee barakaca ah islamarkaana ay aada ugu adag tahay in halkan ay ku sii noolaadaan taas beddelkeeda waxay dowladda soomaaliya u soo jeedinayaan weji ay noloshan uga baxaan in loo sameeyo laga caabinaa wada masaakiin ahna soo barakacannahay waa baahanahay waxna haysana malaha habeenkii qutulyoonkiyaba maalinkai la haysanin baahi wayna haysaa oo gurigii baclo saara ma laha alaab ankumaamulno masquula noogu darma ilmihii meel ay galayeen malaha biyo cabo ma laha
iga caawiya baahida waa jeclaan lahay sida guryahan iyadoo roobka ugu haayo sida masquul la-aanta sida biyo la-aanta sida waal la-aanta iyo gargaar darada hadda meesha nagu haysata waalkii lagu dhaqmaayay lama haysto oo lama soo qaadi kara awood looma qabo guryo wax lagu dhista lama haysto dad iska xamaalato oo iyagaba iska xaaladaysanaa iska soo kordegna markiina looan koo imaanina maslana iska soo kaayna dhaweeya haddana boosashanba iska samaysanayno oo iskaygano noogsannah marka laga yimaado colaadaha ka jira meelo ka mida dalka haddana soomaaliya waxa ugu badan oo dadka ay ka barakacaan islamarkaana saameynta ku yeesha waxaa ka mida isbeddelka cimilada sida abaaraha daadadka iyo anyaxa oo si adag u saameeyey habka nolosha meelo ka mida deegaanada gudaha waddanka soomaaliya taas oo qasabtay in dad si caadiya u noolaa hadda ay ku biiraan xerooyinka barakaca oo ku yaala meelo ay ka mid tahay magaalada muqdisho cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
warbixin ku saabsan saameynta uu xanuunka covid-sagaal iyo toban ku yeeshay nolosha barakacyaasha gobolka hiiraan oo weli sii kordhaysa iyadoo uu jiro hoos u dhac dhinacyada ganacsiga iyo shaqooyinka xoogsiga ah oo soo wajahay dadka barakacyaasha ah ayaa inoo soo socota balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii xarumaha jacaylkeenna waxaa ku luuqaynaya qamar suugaani xidhibkiya jacaylkeenna xanaane dareenkeenna oo xabiibi kulankeena iyo xooji ballankeenna xidhibkiya jacaylkeenna xanaane dareenkeenna oo xabiibi kulankeena iyo xooji ballankeenna xukun sida hamaankayga ayaad xero ku leedahay xiska nugul xubiga sii bar xaladaha ka dhowr liiga xukun sida hamaankayga ayaad xero ku leedahay xiska nugul xubiga sii bar xaladaha ka dhowr liiga adunada laabta ku xadhay yanlayna kala xaadin adoon laabta ku xadhay yanlayna kala xaadin xiska iyo bartaamaanka ku xafida jacaylkeena xiska iyo bartaamaanka ku xafida jacayl keenaha adonadan laabta ku xadhay yaanlayna kala xadin adonadan laabta ku xadhay yaanlayna kala xadin xiskayo bartamaanka ku xafida jacaylkeena xiskayo bartamaanka ku xafida jacaylkeena kuxushay xanaanayayso man xaruuriyooda hanatay xarumaha jacaylkeena xaruntiisa dhexasii fur kuxushay xanaanayayso man xaruuriyooda hanatay xarumaha jacaylkeena xafiiskooda guudu sii fur si aan xadhiiga dookheena loo goynin xididkiisa intan guri xalaal taagno aan xadarayna labadeenu si aan xadhiiga dookheena loo goynin xididkiisa intan guri xalaal taagno aan xadarayna labadeenu adonada laabta ku xadhay yanlayna kala xaadin adonado laabta ku xadhay yanlayna kala xaadin iska iyo bartaamaanka waxafida jacaylkeena iska iyo bartaamaanka waxafida jacaylkeena adoon laabta ku xadhay yaan layna kala xaadine adoon adoon laabta ku xadhay yaan layna kala xaadine xiska iyo bartaamaanka waxafida jacaylkeena xiska iyo bartaamaanka waxafida jacaylkeenaha laabta ku xadhay yaan layna kala xaadine adoonadon laabta ku xadhay yaan layna kala xaadine xiska iyo bartaamaanka
intaas aan ku dhaafno heestaasi xarumaha jacaylkeenna ee uu ku luuqaynayay qamar suugaane aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington saamaynta xanuunka covid uu ku yeeshay nolosha dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan gobolka hiiraan ayaa weli sii kordhaysa iyadoo uu jiro hoosu dhac dhinacyada ganacsiga iyo shaqooyinka xoogsiga ah oo soo wajahay barakacayaasha wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray
maadaama wadanka uu ka jiro weli xanuunka covid waxaa hakad weyn uu ku yimid shaqooyinkii ay heli jireen dadka barakacayaasha gaar ahaan kuwa xoogooda ku nool iyo kuwa leh xirfadaha magaalada waxaa weli ka jira karantiilkii ay dadka naftooda ku sameeyeen taasoo ujeedku ahaa inay kaga fogaadaan wax walba oo u sahli kara in xanuunka covid uu asiibo malyuun maxamed gaarane waxay ka mid tahay barakacayaasha xerada hoodley waxa ay ku leedahay miis khudaarta lagu iibiyo xerada ay degan tahay oo baled weyne qiyaastii ilaa saddex kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta waxaay barnaamijka tubta nolosha u sheegtay in badeecada miiska u saaran ay markii hore deen kusoo qaaday shaqala-aanta haysata dadka xamaalka ku noola awgeed in dadka xerada degan ay deen kaga qaataan maadaama qof dabkiisu dansan yahay ay adag tahay in wax loo diido sida ay sheegtay malyuun wiil walaalaanahay oo meelahan dukaan ku laano waxa kasoo qaada anuu cadeeya anuu celiya iyo gabar walaalahay oo dad walaal oo islaam nasbartay le yaanyadii wax laga soo qaadaa yaanyadaa lasii xabad xabad shan xabaday kaaga soo baxda halas dhanaf waade digsiyadaa ku shubanaysaa iyo madaalkaada bariska isku darsanay ganacsi dhan sasoo noqdaybo wax faa'iido malaha oo fiican laga helaa waxyaabaha aad deynta ku soo qaado oo aad meeshan ku gado xerada iyo sida aad nolosha ugu hesho macnaha bur iyo bariis iyo sokor waa lasoo qaadaa dadkii adi deen adag kusoo qaada deen lagaaga sii qaadaa beriga saacadanba ninkii lacagtii malaha ha ii imaano kule adoo tii hore ii keen ha ii imaanin aniga saas ganacsi la-aanas ee igu dhacday hadda miiskii waa eber deen ay ku maqantay lacagtiisa mala haayo gabadhin yaayada walaale ku keena bire kusi dara kusoo siinay deynaa lagaaga qaaday walaale cawdo dabkii ilmaha iga baahan dabaan wax uu shid malacdo caloosha ku huray waa siinay ma hayso waxaa lu leeyahay coronavirus aa dhaco meel lama aadi karo guriga laisku xiraa le meeshii laga shaqaysanayo malahaasti wixii la aaday wixii dhammaa waa soo gabgaboobeen dadka malalaay noloshaasaa iska jirto waa kaasa wixii waabo iska asay iska noqdeen busaarada iska jirto magaalada dhan xirfadda ganacsiga waxay milyuun bilowday laba sano ka hor kadib markii biil la-aan darteed ninkii qabay ay ku dagaalameen ugu dambeynna afar caruur ah uu ku furay macaamiisha milyuun waxay isugu jiraan dadka xerada degan iyo dadka xaafadda xerada ay ku taalo maadaama degaankooda uu aada uga fog yahay magaalada dadka xerada deganna waa imaanayaan dadwaa imaanayaan dad oo xaafadahan waa imaanayaan ayaga waa soo baxayaan nin walba wuxuu kuleeya magaalo nin ujeed miyaa shaqa la-aanaa jirtaa malahan wixii markii transboorka laga bixiyo oo macnaha oo la dhaho maxaa taha waxaan ka gooy xamaaligii ka jar maba iskeenay xitaa lacagta waa dhume halihii deen lagu qaatay halihii transboorkii adigii waxaa u baahantahay ilmahaad waa cidlaysi ilmahaad dharay u baahan yihiin aabbihi waa ugu furay nin maqaabo aabbood waaba ay furnay lix daadan u dhalay afar hadda adduunyadii saaran afartii carur wax kugu biilaa mala aabbo ma laha anigii halii orodkii wuxuu halaamay wara iskorora coronavirus u dhacay waxaa raashin cirka ku dhegay qofkii deen ugu wuxuu ku leeyahay walaala anaaba raashin haysanin bu waa carurdaa kala xiranta maya ma dhiibaay marka alxamdulilah ilaahay waa sana arsaaqa deen baan qabnay waa walaa maasha allah laba sano ka horaan bilaaba ilaa laba sano waa ku dhex jiraa hadda
laba sano ka hor maxaa qaban jirtay laba sano ka hor waxba ma qaban jirin gurigagaasa iska dhex joogi jiray agaasaa dib ilmaheygi wax oo macnaha oo dhar xataa loogu gadan lahayn oo odigana shaqo la-aan iyo aniga isii dagaalan odiga waa isii furiyo waaba isii furiyeybo kabacdi anaa xamaashaa macnaha aan ku talagalay milyuun waxa ay sheegtay in deynta darteed ay ku dhowdahay inay joojiso ganacsigii yaraa oo ay xerada ku dhex lahayd maadaama dhibaatada shaqola-aanta ay deegaanka aada uga jirto ganacsiga hadda faroo ka baxaane wax waa iska qorayin buuga iskaga qoranyahay qofka saacawada kadaa ku dhaha walaal dhaha adaab idhaama madaal buris karsanaa lagu dhahaa wax mahaayo lacag laba sano iska qabo laba sano biibaxaan biibaxadeeda ka horreysa loo qaataa iska qoran mar ganacsi waa eber waa waxuu yahay malaha lacagteeda qofkii aniga waxaan badhaanay maaba iska dhaafaa marka qaar wallahi go-aankiisaan ku gaariyo inba iska dhaafo waayo dibixii faa'iidii ugu jirin caruurtaydii banaanka oo ka ceshanaayo macnaha waqtigii intan doonaayo oo ka daba ordaayo qofka sii tuuga walaalo walaalo ugu soo qaada cawada haddaa soo tuurin iyo dhaa cawad waxaa dhan wada gadmaayeen war sugbal war adi asaa ugu kisaanaa mar toban utuur mar labaatan utuur marsan u dhaha marka qalin waaba waaba qoranta hadda waa qorantahay waa qoranta labaatan afarta doolar waa wax yaris oo haaf iyo haaf haaf lasoo qaada afarta doolarka qoranta istaagay eber wax hadda beri suuq wax lagu aada male si deena u soo qaaday waa dhinta deenle wallaahi wax faa'iida maa walaalo hay-ad oo ganacsi igu taakulayso weli ma arkin inuu ilaahda kadamba ii saalmo ogi weli ma arkin dad walaalo mar noo imaado wax la qorqoro oo macnaha lacag kaleento meel kale dadka danyarta la siina waa laakiin ganacsi ahaan wax igu taageer weli ma arkin milyuun waxay aaminsan tahay in ganacsigeeda yar uu wax weyn ka bedelay nolosha caruurteeda inkastoo deen badan lagu leeyahay waxaana ay ku adkaysatay in haddii ay heli lahayd cid ku taageerta ganacsiga in wax weyn ay noloshooda iska bedeli lahaayeen walaahi alxamdulilah un horta qof wax uma doono deen baa leegu yeeshta anaa sanadaha dad deena leegu digsigaas wixii ku shubta waxay ahayd anafkay ahaan jirtay laakiin sanadii u dambo hadda sanadkan weli u dambo macnaa deyn leen waa wixii dhan deynaan ku shaqeeyaa deyna iga noqotay waa waay macnaha maasha allah maxaa u kordhin waaya ilmaheyga dugsiga waa ka baxsanaa aniga maxaa too dacaskeyga waa ka gadanaa ilmihi waa ka gadanaa maasha allah hadda kahor markaa bilaabay gacantan kuwaas waa soo adeeganay anoo lacagteyda xisaabanayo oo tirinaayo adeeganaya ninka hadda waxaa waaye asaab tugtuugay kastii asiga kusoo deenkaa sii qaad deen deen ku bixilay noqonaya hadda marka waa arday taageero lehna maasha allah nolol maalmeedkay waa soo saarnaa xilishilsoma maasha allah iyadan waa fiicneed laakiin markii dambe si lacagta shilsomaan loo aruurinayo markii dambe la shilsomaan la mara waa la iyadan saas lacagta jeebka kugu jirtaa waxna kuuma goonayso bismillah waa igu dhacday mar anigoo wax yar buuto laba malyanaa mar igu dhacday mar laba boqoloo igu dhacday alxamdulilah haddana waa laga qabtay un si loo ordaayo xamar qaar loo dhiibay qaar la iska fardhiya noqotay moos babaqaa lagu soo arunaa la goobgoobeyna haddii shay tuusta laga helo waa kaasaa halaas hadba anafkaa joogtaa magtay dadaaba iska fardhiyo qaarna waa la fardhiyey qaarna waa has ganacsigii saana anigu waxaan dhooyaabo saanaa warombo malyuun markeedii hore waxay deganeed guri kiro ah oo ku yaala mid ka mid ah xaafadaha magaalada beledweyne markii ay awoodi weysay lacagta kirada guriga waxay danta ku qasabtay in xerada barakacayaasha ay iska xaadiriso sida ay barnaamijka tubta nolosha u sheegtay aniga waxaan ku noolahay buundweynaan ku noolahay ijaaraan ku jirnay guri ijaarwaa awoodi weyne waa bixibiyo shabeelaan markaan hore ka imaanay mees markaan tagnay aan macnaha meesha nolosheeda waa fahmi weyne ijaar iyo xaafadihii wixii dhimaa isqaadi weyne markaasa waxaan damacnay inaan macnaha aan soo degno kaam sidaan kaam kusoo degno oo macnaha ijaarna loo weydiinayn maasha allah alxamdulilah waa fiicnaa markiis hore maasha allah haddana alxamdulilah ilaah waa nugu arsaaqaa lacaga waa helayni waxa waa helayni taakuleen ah guru jeengada ah noo dhisnaay alxamdulilah waa helayni maasha allah wax ilaa dhaxdan lixdan doolara qaadanayni maasha allah hadda labadan bar laakiin mooyo mooyo
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha aan ku bilownay tababaraha kooxda liverpool ee kubadda cagta georgian clob ayaa ku guulaystay abaalmarinta loo yaqaano sir alkis ferguson ee la siiyo tababaraha ugu wanaagsan ee dalka ingiriiska tababare georgian clob ayaa abaalmarintan ku helay soddon sannadood kadib markii kooxdiisa liverpool uu ku hogaamiyey inay ku guulaystaan horyaalka premier leaga tababaraha kooxda liverpool iyo safka uu ku haysto kooxdiisa ayaa baal dahab ah ka galaya taariikhda kooxda liverpool kadib markii ay suurageliyeen wax ay ku qaadatay in soddon sannadood kadib ay ka dhabeeyaan tababarihii hore ee kooxda manchester united oo loogu magacdaray abaalmarintan ee sir alkis ferguson ayaa u hambaliyeeyey tababare colob una sheegay inuu ku guulaystay biladda siralkis ferguson ayaa kooxdiisii hore ee manchester united kula guulaystay saddex iyo toban koob oo horyaalka premier leaga ah mana jiro tababare ka tirsan kooxaha ingiriiska oo sidaasi sameeyey kooxda liverpool oo sanadkan wacdaro dhigaysa ayaa ku guulaysatay horyaalka premier leaga kadib markii ay la yimaadeen sagaal iyo sagaashan dhibcood dhinaca iyo suuqa kala iibsigana kooxda astanvilla ee kubadda cagta ayaa la sheegayaa inay ka fikirayso mustaqbalka xidigooda ugu wanaagsan ee jack grelish kooxda astonvilla ayaa tallaabadan u qaadaysa kadib markii xiddigan uu ka badbaadiyey in xagga hoose ay u laabtaan kulankii ay kaga hortageen kooxda westaham ee goolka barbaraha ahaa uu u dhaliyey grilish ayaa in dhowaalaba lala xiriirinayay kooxda manchester united oo si weyn u raadinaysay laakiin astonvilla ayaa sidoo kale laga yaabaa inay sare u qaadaan qiimaha xidiga uu kaga bixi karo wararka qaar ayaa sheegaya in qiimaha grelish lagu heli karo uusan ka yaraan doonin ilaa iyo boqol milyan oo pound taas oo manchester united ay ku qasbanaan doonto inay bixiyaan haddii uu dhab ka yahay heshiiska ay ku doonayaan ciyaaryahan jack grelish dhinaca kale ciyaaryahan adam lolana oo sannadihii lasoo dhaafay ka tirsanaa kooxda liverpool ayaa si rasmi ah ugu biiray kooxda braton albion kubad sameeyaha u dhashay dalka ingiriiska ayaa ka mid noqday xidigaha isku qoray taariikhda liverpool ee labadii sannadood ee lasoo dhaafay kula guulaystay koobka horyaalada yurub ee uefa champions league iyo horyaalka premier leaga lalana ayaa ka tegay kooxdiisa liverpool kadib markii guushii horyaalka premier leaga uu kula dabaaldegay tababaraha kooxda liverpool georgian clob ayaa lalana u fasaxay inuu ku biiri karo kooxdii uu doono taas oo sababtay in ugu dambayntii uu tijaabada caafimaadka ah u maro kooxda braton albion islamarkaana uu heshiis cusub saxiixo kooxda liverpool ayaa sidoo kale la sheegayaa inay fasixi doonaan qaar ka mida ciyaartooydooda oo ay ka mid yihiin shaqiri iyo lovran dhinaca kale kooxda liverpool ayaa doonaysa inay helaan saxiixa ciyaaryahan adamo trore oo u ciyaara kooxda wolverhampton wondres tababare clob ayaa tartan adag la geli doona dhiggiisa manchester city ee baba guardiola kaas oo isagana si weyn u doonaya saxiixa ciyaaryahan adamo trore oo ka tirsan kooxda wolverhampton dhinaca iyo dalka sbainna kooxda barcelona ee kubadda cagta ayaa suuq u raadinaysa ciyaaryahan philip coutinho iyagoo doonaya inay helaan koox ka iibsata coutinho oo kooxda barcelona ay lacago badan uga soo iibsadeen kooxda liverpool ayaa u noqon waayay sidii ay doonayeen kadibna waxaay amaah ku siiyeen kooxda bayer munich laakiin hadda waxa ay doonayaan inay xiddigka iska iibiyaan kooxaha arsenal leicester city iyo tottenham ayaa xiiseynaya xidiga laakiin midkoodna ma doonayo inuu bixiyo lacagaha kooxda barcelona ay doonayso coutinho ayaa waayihiisii ugu wanaagsanaa ee xirfadeed ku qaatay kooxdiisii hore ee liverpool ka hor inta uusan ku biirin kooxda barcelona wararkeennii cayaarahana waa naga intaa haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii xamar bilac waxaa ku luuqaynaya suldahan seeraar guhaad
xabiibtaan doonayay markaan xubiyey kitabo jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay goortaan ku helay xasilay goortaan ku helay xabiibtan doonayay markaan xubiyey kitabo jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga ku soo wada xaadirto xasilay goortaan ku helay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxdaa tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxdaa tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa
heestaasi xamar bila ee uu ku luuqaynayo suldaan seeraar guhaad ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenniyo habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
adaa xilkasnimo ku wacan xaniyo kuma galo masay cogteennana nacab ma helo gubaad tahay xilaajanooy gubaad tahay xilaajanoy xilkasnimo ku wacan xaniyo kuma galo masay cogteennana nacab ma helo gubaad tahay xilaajanoy gubaad tahay xilaajanoy intii xusulkay xabaan xaqiiqa ka sarreeya oo dunida xay aan ku ahay xilkeennoo aan gutiyo qoskeennoon xumaan ka jiro ayaan ayaanu xilsaarnahe xasilay xasilay xasilay goorta